haatan waxaad kusoo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegaystaha waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya jacfar kuukay
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan barnaamijka waxaannu ku soo qaadi doonnaa cabsida laga qabo iyo weliba ololaha ay bilaabeen ciidamada ilaalada xuduudaha iyo weliba socdaalka ee dalkan maraykanka ee marka magacooda lasoo gaabiyo ais loo yaqaano ololahaasoo ay ku bartilmaameedsanayaan dadka aan sharciga ku lahayn gudaha dalkan maraykanka madaxweyne trump ayaa arrintaasi shaaciyey waxaana la filayaa dadkaasi la qabqabto in la tarxiilo oo dalalkoodii dib loogu celiyo waxaa barnaamijka igala qaybgelaya abukaate cabdiwaaxid sheekh cismaan qalin leh oo ka howlgala gobolka minnesora ee dalkan maraykanka cabdiwaaxid marka hore soo dhowow mahadsanid walaal adiga iyo dhegaystayaashaadaba aad baad ii salaamay waayahay bal marka hore waxaad naga siisaa sharaxaad kooban ololahan ay ciidamadu bilaabeen iyo waxa uu yahay iyo ujeeddada ka dambaysa ololahani wuxuu daba socdaa mid hadda ka hor baaqday oo la filayey dhowr usbuuc ka hor in madaxweyne trump maamulkiisu uu bilaabo inuu qabqabto dadka uu ugu yeeray inaanay wax sharci ah dalka maraykanka ku lahayn ama lagu amray oo maxkamado maraykani ay ku amreen in dalka laga saaro marka hadda ka hor buu arrintaa ku dhawaaqay waxaa lagu bartilmaameedsanayaa dadka bilaa sharciga dalkan maraykanka ku jooga arrintaasina dabcan waxay qeyb ka tahay dadaalka uu ugu jiro madaxweyne trump iyo maamulkiisu inay runtii ay arrintan dadka soo galaytiga ah ama immigrantska loo yaqaan ay runtii ka dhigaan arrinta ay mudnaanta koowaad siinayaan dalkana ay xuduudihiisa sugaan sida iyagu sheegayaan dadka bilaa sharciga dalkan ku joogana si buuxda looga masaafuriyo dalka marka waa culays runtii siyaasadeed iyo nabad sugideed oo lagu beegsanayo dadkaasi waxayna qeyb ka tahay ajendaha uu madaxweynahani marka horeba doorashada ku galay ilaa markii la doortay kadibna uu runtii ku hadaaqayey wax badanna uu ka dhaqangeliyey marka waa arrin dabcan sida la sheegay bilaa bilaabatay maanta sidoo kale lagu beegsanayo dadka ku dhaqan magaalooyinka waaweyn ee maraykanka inkastoo magaalooyinkaasi la sheegay inay yihiin magaalooyin kooban haddana waxa runtii aada loo filayaa oo dadka annaga iyo dadka sharci yaqaanada ay arrimahan ukulka aan filaynaa in ay runtii meelo badan oo xataa aan magacooda la sheegin dadka ku dhaqan ay beegsan karaan marka waa arrin runtii ay ku sheegayaan qabqabasho dadka guryahooda loogu tegayo dadka kale ee la heli karana lala qaban karo sidaasay marka rabaan inay ku ururiyaan dadka ilaa laba kun oo qof lagu tilmaamay laakiin run ahaantii cidina aanay ogeyn tiradooda dhabtaa dadka u dooda ama hay-adaha u dooda xuquuqda muhaajiriinta iyo kuwa xuquuqda aadanaha u dooda qareennada arrintan walaac bay ka muujiyeen oo dibadbaxyaba maalmihii lasoo dhaafayba ee ka dhacayay magaalooyin kala duwan oo dalkan maraykanka ururadaasi qaarkood dadka waxayba ugu baaqeen in ay dhuuntaan oo aanay soo bixin oo guryaha lagu yaqaano xataa ay ka weecdaan oo meelo kale ay ku gabbadaan arrintan dhinaca xuquuqda marka laga eego culays noocee ah bay leedahay runtii waxaan aniga iyo dadka nala midka ah oo saad sheegtay qareennada ah waxaan kula telinaynay dadka inay ogaadaan xuquuqdooda haddii guryahooda loogu yimaad qofku xaq looguma laha inuu gurigiisa furo haddii sarkaal ka socda ururka ice ama kooxda ice ka socda uu kugu yimaad gurigaaga waxaad xaq u leedahay inaad diido inaad ka furto waxaad xaq u leedahay inaad in qof uu weydiiyo ma haystaan warqad warrant ah oo soo qabasho ah ama baaritaan ah oo garsoore ka soo baxday haddii taas aanay wadaninna qofku xaq uma laha inuu ka furo gurigiisa haddiiba ay dhacdo inuu qofku ka furo isagoo ay arrintaasi ay suurtowdo xaq looguma laha qofku inuu hadlo oo waxaan dadka kula talinaynaa inaanay hadal wax su-aalaha aanay ka jawaabin sidoo kale wax warqada aanay saxiixin sababtoo ah qofku ilaa uu ku tuso warqad cad oo garsoore ka socota xaq uguma laha inay dadka ay ku qasbaan inay iscaddeeyaan oo cadeyntooda keenaan ama ay la hadlaan ama wax warqada u saxiixaan marka xuquuqda qofku leeyahay xataa hadduu bilaa sharci yahay waa in la ogaado dalkan waxaa runtii baryahanba la faafinayay oo dadka xuquuqda u doona ay faafinayeen xuquuq arrimahaas qofka la rabo inuu ku ogaado xuquuqdiisa haddiiba ay dhacdo in la beegsado gurigiisa loogu yimaad saaad qiyaasi karto arrintani cabsi aada iyo aada u fara badan bay abuurtay waxaa dad badan ay guryahoodii ay ka cabsi qabaan inay tagaan dad kale waxay ka cabsi qabaan meelihii iskuullada iyo ilmahooda xataa ku jireen inay maaragtay ay cabsi keento shaqooyinkii iyo meelihii ay ka shaqaynayeen marka cabsi guud ayaa ay arrintani keentay cabsidaasina waa waxa uu rabo madaxweyne trump iyo maamulkiisu oo ay rabaan inay fariin u diraan dadka maraykanka kusoo wajahan ama bilaa sharci ku jooga in ay runtii arrintaasi u noqoto cabsigelin agajuglayn iyo in ay runtii ku talagalaan in aanay meel ay ku dhuuman karaan e aanay jirin waayahay qadka telefoonka dhegeysta baa ku jira sidaan qiyaasayo fadlan haddii aad imaqlayso magacaaga iyo halka aad joogto iyo su-aasha aad doonayso inaad weydiiso qareenka sooda waa liibaan maxamed sharwac waxaana kasoo hadlayaa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya qareenka waxaan weydiinayaa haddiise dadka la musaafirinayo ay soomaalida ku jirto ama soomaalidaba ay ku jiraan maxaa la gudboon safaarada soomaalida ay ku leedahay waddanka maraykanka iyo xukuumadda muqdisho haddiiba ay dhacdo in dadkaas ay ka mid yihiin dad soomaali oo waddanka dib loogu soo celinayo waa mahadsan yahay liibaan waa su-aal fiican wey dadka soomaalida dabcan waxaa jira laga soo bilaabo laba kun iyo lix iyo tobankii sidaa ay kiyaastaydu tahay waxaa la bilaabay in dadka soomaalida toos loogu celiyo dalkii soomaaliya waxaana dabcan arrintaasi ay keentay in dowladda soomaaliya ay maraykanka wadahadal iyo heshiis ku gaaraan in ay ogolaato in dadka soomaalida ah ee laga masaafurinayo dalka maraykanka ay dowladda soomaaliya aqbasho sidoo kale safaaradda washington ku taalla ee soomaaliduna ay siiso waraaqo go home ah ama travel document waxay dadku ugu yeeraan oo ah warqad la leeyahay qofkaasi waan ogol lahay in dalkii lagu celiyo marka maxaa la gudboon dabcan mid waa siyaasad xagga soomaaliya oo dowladda soomaaliyeed u taal midna waxa weeye ta dadka dhibanayaasha ah ee iyaga la masaafurinayo dadka dhibanayaasha dabcan waxa u yaal oo ay u furan in ay ka dagaalamaan qaaditaankooda oo haddii ay qareenno qabsan karaan ay qabsadaan sidoo kale ay run ahaantii wixii u furan ee sharci ah ay raadsadaan talo sharci ah xagga safaaradda iyo dowladda soomaaliya waa arrin siyaasadeed weeyi dabcan dadka soomaaliyeed ee maraykanka ku dhaqani ama sharci ha ku joogeen ama ama sharci sugayaal ha ahaadeen waa dad runtii xuquuqdooda in la ilaaliyo mudan weeyi dalka haddii lagu celinayo soomaaliyana waa inuu noqdo qof ay laga maarsan waayey oo dhammaystiray dhammaan wixii jaanis ahaa ee uu halkan ku lahaa oo rajo dambe aanay u oolin laakiin dad badan oo rajo qaba waxa u furan inay dagaalamaan oo ay xaqooda macnaha sharci ahaan baan ka wadaa dagaalka inay runtii dacwado furtaan oo ay ka dagaalamaan bay xaq u leeyihiin marka arrintaas waa arrin dowladda soomaaliya u taal maxay ka yeelaysaa sababtoo dadka la celiyey ilaa hadda wax xataa xuquuqahoo fara badan oo soomaaliya ka heleen soo dhaweyn ama lagula gorgortamay dowladda maraykanka in ay dadka ay celinayso laftooda ay gacan qabsi iyo dibu maaragtay dibu dibutayeyn iyo horumarin iyo wax uun siiso arrintaasi xataa maanaan maqan marka waa arrin runtii u baahan dowladda soomaaliya arrintaa ay ka fikirto waxa intaa dheer welwelka iyo iyo murugada ay ku abuureyso dadka qaraabada la ah ee halkan degan oo dad badan oo waxaa jira xaasaskoodii la qaaday macnaha xaasas raggoodii la qaaday waalidiin ilmahoodii la qaaday marka dadku aada iyo aad bay runtii u dhiban yihiin marka arrintaasi waa arrin dowladda soomaaliya looga baahan yahay inay yani mawqif cad oo cilmiyeysan oo ku dhisan danta dadka ay arrintaa go-aan ka gaar waa mahadsan tahay haddii aan kaa dhex galo dabcan dadka la celinayo oo waddanka lagu celinayo qaarkood waxay ku doodayaan in waddankiiba aanay ka jirin nabadgeliyo oo naftooda ay halis geli karto haddii soomaaliya lagu celiyo waanay dhacdayba oo qof ka mida dadkii maraykanka laga tarxiilay oo soomaaliya la geeyey baa lagu dilay magaalada muqdisho arrintaasi kiiskooda maxaa xooga oo ay u yeeli kartaa run ahaantii anigu waxaan ka mid ahay qareennada matela dadka noocaas ah mar walbana maxkamadaha waxaan kaga doodaa oo looyarada ila midii ay kaga doodaan soomaaliya waddan ammaan ah oo lagu celin kara dadka ma aha inkasta oo kiis gaara ama kiisasku ay kiis walba uu gaarkiisa yahay oo duruuftiisa iyo macluumaadkiisa uu wato guud ahaan laakiin soomaaliya dal ammaankiisu sugan yahay oo qofka muwaadinka ay uu heli karo meel gabood ah ama sharci iyo nabad sugid iyo hay-ado ammaan oo ilaaliya qofka xuquuqdiisa oo laysku halayn karo inaanay jirin baan anagu ku doodnaa waan ognahay horumar fara badan baa la samaynayaa oo dawladda iyo dhismihii dambe iyo baarlamaanada iyo siyaasadda soomaaliya dhismaheedu horumar fara badan baa jira laakiin inta badan kaysaskana soo maraya shee dadkaasi meelaha ay ka soo jeedaan meelo fara badan oo lagaba yaabo inay ugu jiraan kooxo al-shabaab iyo ay ka mid yihiin waa jiraan meelo kale oo ammaankoodu aanu sugnayna waa jiraan marka waa dhab weeyi in dawladda maraykanka si dhaba loo fahamsiiyo waa muhiim in aanay soomaaliya maanta ahayn meel lagu celin karo dad fara badan oo la hubin karo inay ammaankooda lagu sugayo meelahaas saaad sheegtayna waxa dhacday oo lanoo soo wariyey war warbaahintuna sheegtay ugu yaraan qof ka mida dadkii la celiyey inuu xataa qaraxyada qaarkood ku geeriyooday qofkaasi wuxuu ahaa qof dalkan maraykanka yimid oo anigu mooyaro isaga la shaqeeyey baanu saaxiib nahay oo ii sheegay anigu toos ulama shaqaynin qofkaasi magangelyo maraykanka weydiistay waxyaabuhu ku doodayna laga yaaba inay ka mid ahayd haddii meesha laigu celiyo waxaan khatar ugu jiraa in aan qaraxyo iyo ku dhinto wax lamid ah tiina waa ay dhacday marka arrimahani waa arrimo xasaasi ah ee dawladda soomaaliyeedna laga rabo inay si dhaba u waajahdo laakiin arrintaasi dawladda maraykanka guddagaha ay ka firaysatay waxayna isku hadlaynaysaa wada shaqayn ay ka haysato dowladda soomaaliya qayb ahaan waaya waad mahadsan tahay dhegeysta baa qadka ku jira kale walaal su-aasha aad doonayso inaad weydiiso abukaate cabdiwaaxid qalinle soo daa marka hore adoo magacaaga iyo halka aad joogta ku bilaabaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa sayid cumar rooble caroole waxaan ku sugannahay magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug su-aashayda koowaad ee aan safiirka weydiinayaa waxa ay tahay haddii madaxweynaha abukaataha aan weydiinayaa waxa ay tahay maxaa la gudboon qaxootiga soomaalida ah ee ku dhaqan waddanka maraykanka oo aan sharciyada haysan haddii uu madaxweynaha maraykanka donald trump uu ku dhawaaqay in la masaafurinayo guud ahaan wixii aan sharci haysan oo ku dhaqan dalka maraykanka run ahaantii dadka soomaaliyeed ee sharci raadiska ah gudaha dadka jooga qaxooti annagu uma naqaan sharci ahaan qaxooti waxa loo yaqaan dadka waddanka banaankiisa jooga ee aan weli maraykanka soo gelin qofku haddii uu maraykanka soo galo gudihiisa refugee lama dhaho waxaa la yidhahdaa asayli ama asylum asayli applicant oo qof dalbaday wey sharci raadsanaya dadkaasi isku wada xaalad ma aha xaaladahooda way kala duwan yihiin qaar baa sharciyadooda u xeraysan yihiin oo weli intay maxkamadi diiday rafcaan qaatay oo xabsiyada ku jira qaar baa xabsiyada aan ku jirin oo banaanka jooga oo sharciyadii inta loo diiday waraaqa kumeel gaar ah oo wadanka ay ku joogaan la siiyey oo sanadkiiba hal mar loo cusboonaysiiyo qaar waxaa jira aan sharciba ku joogin oo iyaga oo maxkamadii inta ay diiday kadib dhuumaalaysi wadanka gudihiisa ku jooga qaar baa weli sharciyadoodii dacwadoodii koowaadba aan la dhegaysanin marka sharci ahaan way kala xaalado duwan yihiin dadku guud ahaanse qofkan dadkan hadda la sheegay in sida gaarkaa loo beegsanayaa waxa weeye dadkii intay maxkamado kiisaskoodii ay maxkamada dhegaysteen si toos ah markii dacwadoodii loo dhegaystay ay garsoorayaashii maxkamadahaasi diideen dacwadoodii kuna xukumeen in dalka laga masaafuriyo dadkaasi markaa qaar waxay isugu jiraan qaar rafcaan u xeraysan yahay oo maxkamadaha ka sarreeya rafcaan ka dalbaday rafcaankaasi marka uu ku xeraysan yahay waa laba nooc mid waxa weeye in rafcaanka laftiisa lagu ogolaado in inta rafcaanku socdo aan lagu saari karin midna waxa weeye in lagu yidhaha rafcaan baa kugu xeraysan laakiin amarkii hore ee lagaaga saaray dalku waa uu taagan yahay waana lagu qaadi karaa marka arrintaasi waa arrin sharci ah oo qofku la rabo inuu looyar kala tashado ma u furan tahay in isagoo rafcaan kugu xeraysan yahay haddana uu wax isday la yidhaahdaa jira oo inaan la tarxiili karin ah marka dadka waxa la gudboon isku wada qadiyad ma aha isku wada xukun ma aha waa in qof walba gaarkiisa loo yar ula tashado oo uu eego bal in uu rajo leeyahay ama wax uu kaga badbaadi karo qabqabashadan lafteeda waxaa sidoo kale muhiima in la ogaado inkasta oo laleeyahay dadka sidaasabaa la beegsamayaa waxa haddana aan laga aamin ahayn oo suurtagal ah haddii guri lasoo galo oo hal qof magaciisa la wato oo qofkaa markaa isaga la qabto dadka kale waxa u furan qoladan immigrationku inay yidhaahdaan adna madad sharci baa dalka ku joogta adigu sharci miyaad ku joogta oo ay su-aalo weydiiyaan oo dad kale oon xataa magacooda la wadanin ay baaraan arrimo immigrationkooda ah qofka haddii la baarana haddii aanu sharciga wax ka sii yihiin oo wax uuna inay qaladii soo baxaa dhici karto dadkaa laftooda waxaan uga digaynaa inay dhici karto in iyaga laftooda markaa faragelin lagu samayn karo iyagoon marka hore bartilmaameedkii horeba ku jirin sababtoo ah mar haddaad iridda furto ood hadasho waxa weeye xaq baad siisay inay wixii kale ee xuquuq aad lahayd xuquuq baad markaa qayb ahaan ka tanaasushay faragelin baad ogolaatay iyo in lagu sii baaro su-aale lagu sii weydiiyo sidaa awgeed muhiim waxa ah qofku in aanu iridda ka furin iyadoo aan la wadanin search warrant ama warrant ama amar maxkamadeed oo baaritaan ama soo qabasho ah haddii uu furana uuna afkiisa furin loo yaro dalbado wax warqadana aanu saxiixin dalkan xuquuq baa jirta sidaa awgeed annagu loo yar ahaan waxaan ugu taagannahay inaan sugno xuquuqda dadkaasi haddii aad inta aad waranto hadhow warqad lagaa saxiixana looyaro ahaan annaga way nagu adkaanaysaa inaan ku difaacno sababtoo hadhow waxaa lanagu isticmaalayaa saxiixa aad saxiixday iyo waraysiga aad dhigtay waayahay dadkan hadda la raadinayo ee laga yaabo in arrintan ay saamayso ma ku jiraan kuwa waraaqaha kumeel gaarka ah haysta ee t p s ka la yidhaha sida hadda ay ay iyagu sheegayaan t b s-ka dadka la siiyey waxaa loo ogol yahay muddadaa t b s-ku ay socoto inaan la saari karin ma filaya markaa dadkaasi inay ku jiraan laakiin dad badan oo t b s haysta oo waxaa jira amaradooda sidaan kuu sheegay lagu amray inay dalka laga dhoofiyo aamin ma laga yahay arrintaas ma garan karro waxay yeeli karaan qoladan obama sorry trump administration ama maamulka madaxweyne trump laakiin sida guud ahaan aan filayno dadkaa t b s-ka haysta si gaara looma beegsanayo kumana jiraan dadkan sababtoo ah ogolaansho ayaa la siiyey inay dalka sii joogaan mase suurtagal tahay inay tacadiyaan oo nimankan aisto ay dadkaas wax iyaga laftooda ay ay si qalada u qabtaan way dhici kartaa laakiin ma filaya run ahaanta waxaanan aaminsanahay qof walba inuu digtoonaado dadka t b s-ka haysta iyagu cabsi badan ma filayo inay jirto laakiin qof walba inuu maaragtay haddii xiriir lala soo sameeyo uu looya raadiyo ama la hadlo ayaa muhiim ah ma safilaya dadkaasi inay hadda ku jiraan sababtoo iyaga waxaa la siiyey joogitaan ilaa muddo hal sana ah dabcan waxaa jira maayaro magaalooyinka la tilmaamay hadda hawshu ay ka bilaabatay madax ka ah oo sheegay inaanay la shaqayn doonin ciidamadan qabqabanaya muhaajiriinta arrintaasi maxay soo kordhin kartaa runtii arrintaasi waa arrin anigu aan soo dhaweynayo waa arrin fiican maayaradu waxay qabaan siyaasadan ah in inta dowladda federaalku soo gasho magaalooyinkii waaweynaa ee maraykanka qoysaskii nabadda ku deganaa la khalkhalgeliyo arrintaasi waa arrin dhib ku ah magaalooyinka waaweyn ee maaragtay maraykanka waayo dadka qaar badan oo bilaa sharci aho waxaa jira dad caruur halkana ku caruurtooda halkan ku dhasheen shaqeeya mataqaana communitiga dad ka dhex muuqda ah iyo bulshada ka dhex muuqda marka arrintaasi dabcan waxay soo kordhinaysaa inay ku adkaato hay-addan ice in ay runtii dad badan qabqabato sababtoo inta badan waxay adeegsadaan oy jecel yihiin inay adeegsadaan booliiska magaalada iyo nabad sugidda iyo hay-adaha nabad sugidda ee magaalada marka magaaladii haddii maayarkeedii ama duqeedii uu yidhi lama shaqaynayno arrintaasi waxay adkeynaysaa shaqadii iyo qabqabashadii bay adkeynaysaa laakiin iyadoo taasi jirto haddana waxa aan filayaa in xataa magaalooyinka kasoo horjeestay arrintan in iyaga laftooda qabqabashadaa si xoog leh ama si xawliya lagu qaban karo loo fulin karo baan filaya iyaga laftooda dadkan haddii la qabqabto xabsiyada muddo intee la-eg bay ku jiri karaan ka hor inta aan la masaafurin oo aan dib loogu celin waddankii ay ka yimaadeen asal ahaan runtii way adag tahay in la sheego arrintaasi inta ay qaadan karto dadka la qabqabto intee ayaa lagu masaafuriyaa masaafuriintu arrin sahlan ma aha oo macnaheedu maaha inta maanta lagu qabto in berrita diyaarad lagu saarayo process bay martaa waxaan aaminsanahay weliba dadka soomaalidu ku jirto hadday soomaali ay jirto dad soomaaliya oo in la qaqabto inkasta oo hadda dadka aada loo beegsanayo siday sheegayaan iyagu ay yihiin dadka ka yimid koonfurta maraykan koonfurta dalalka mara amerikada ee koonfureed inay yihiin laakiin dad soomaaliya haddii ay ka mid noqdaan dadkaa la qabqabanayo waxay u baahan doonaan dowladda maraykanku inay ogolaansho iyo waraaqihii travel documentiga ama lagu masaafurinayay ka hesho safaaradda maraykan ee soomaalida ee ku taalla washington dowladda soomaaliya markaa ay wada shaqayn ka hesho marka processkaas dabcan muduu qaadanaya intaa la qabqabtay dabcan haddii si dhaqsaa looyaro looga soo xiriirana wixii xuquuqee kale haddii maxkamadaha wax rajiya ku dhiman tahay waa la waa la qiyaa waa la qiimeyn karaa marka mudday qaadanaysaa diyaaradaha laftoodu hal mar lama wada qof qof hadda uma qaadaan inta badan waxa wadamada fogfog oo kale way isku daraan dadka oo waxaa laga yaabaa dhowr dhowr iyo labaatan soomaali ah dhowr iyo labaatan kenyati ama sudanis ama yemani ama adi dadkii isku regionaba hal diyaarada la saaraa inkastoo beryahan dambe dadka qof qof xataa ay diyaaradaha caadiga commercialka ah ee ganacsiga caadigaa ay saarayeen marka waa arrin aan la hubin oon la ogeyn kolba siday logisticaly ay diyaar u yihiin bay ku xiran tahay marka lama sheegi karo lama odhan karo bil gudaheed baa lagu celinaya ama laba bilood waa arrin runtii ku xiran qaabka ay diyaar u noqon karaan iyagu hadhow maaragtay iyo sida ay diyaarada iyo xuquuqda dadkaasi iyo arrimahaasoo dhan ay ay maaragtay uga baaraandegi karaan waxaa jiray soomaali sidan oo kale hore loogu qabqabtay oo xabsiyada ku jira qaarkood intaa la masaafuriyey bay diyaaraddii dhex ka soo celisay dadkaas warkooda inte inteebuu ku dambeeya dadkaasi waxa ay isugu jiraan dhowr nooc waxaa jira qaar la celiyeyba hadda oo dalbaday in maaragtay oo inta ay ka rajo dhigeen wadamadii soomaaliya waddankii soomaaliya la geeyey qaar kaleoo la soo daayey baa jira qaar kale weli waa xiran yihiin dadkaas dabcan garsoore jooga gobolka florida ee magaalada miami ayaa xukumay in dadkaa la joojiyo qaaditaankooda lana siiyo janis ay isku matalaan oo ay kaysaskoodii dib loogu fiiriyo marka qaar ka mida waa la soo daayey qaar ka midana sidaan sheegay waxay codsadeen in la celiyoba qaarna weli waa ay dagaalamayaan oo hawlahoodii waa ay waa macnaha sharci ahaan dacwadahoodii waa ay wataan cillad yar baa naga haysataa dhinaca qadadka telefoonada oo dhegeystayaasha qaarkood marka ay qadka soo galaan isma maqlayno arrintaas aad baan uga cudur daaranaynaa dabcan intaan waraysiga ku guda jirno ama barnaamijka wicitaanka dhegeystaha aan ku guda jirno haddii ciladani ay inoo hagaagto amaba aan ka gudubno dhegeystayaasha waan qaabili doonaa wicitaankooda iyo su-aalahooda waxaa isweydiin mudan dabcan madaxweyne trump baa arrintan hadda ku dhawaaqay oo howshan ku amray ciidamadu in ay fuliyaan maamuladii isaga ka horeeyey dad sidan oo kale ah aan sharci haysan waddanka way joogeen waanay ku noolaan jireen dadkaasi maamuladii isaga ka horreeyey qaab noocee ah bay ula dhaqmi jireen run ahaantii qabqabashadu waa ay jirtay awalba oo maraykanka mar walba waa ay socon jirtay in qof la qabto guriga loogu yimaad ama meel kale isaga oo isa soo dadka waxaa jira dad badan oo la yidhi saddexdii bilood lixdii bilood sanadkii hal mar isa soo isa soo diiwaangeli oo ogeys isa soo ogeysii marka meelahaas laska layska diiwaangelinay marka ay tagaan la qaban jiray waa ay jirtay laakiin laba arrimood bay kaga duwan tahay hadda midani ta koowaad waxa weeye tirada dadka ee la beegsanayo oo aada iyo aada u fara badan iyo sawaxanka siyaasadeed iyo cabsigelinta iyo cagajuglaynta marka cabsi jawigan la abuuray ee cabsida ah ee habeen iyo dharaar dadkii lagala kor taagan yahay hanjabaadda taasaa uu kaga duwan yahay iyo tirada dadka ee la beegsanayo iyo run ahaantii sida xooggale ee uu awood dheeraad ah u siiyey hay-addan ice iyo hay-adaha kale nabad sugidda waxyaabahaasuu kaga duwan yahay laakiin madaxweyne obama laftiisu aada iyo aada buu dadka u masaafurin jiray oo tira xataa waxaa la sheegayaa oo marmarka qaarkood xataa la sugayaa tirada uu obama uu ka saaray dalka ayaa ka badan midda uu ka saaray Trump dhegayste ay u suurtageli weyday in telefoonka uu usoo galo oo email noo soo diray baa wuxuu leeyahay magaalooyinka aadka loo hadal hayo ama laga baqdinta qabo in arrintan ay soo gaarto ma ku jiraan kuwa ay soomaalidu ku badan tahay sida columbus ohio oo kale minneabolis oo kale seattle oo kale ma ku jiraan maya kuma jiraan ilaa hadda minnesota magaalooyinka matana minneapolis st paul iyo columbus sidaa igu oga ogaalkayga kuma jiraan meelaha afka lagu dhuftay laakiin wax ma aamini karo hadalkaas guud ee ah magaaladaasi kuma jirto iyo taasaa ku jirta annagu waxaan qabnaa dadkayga looyarada iyo dadka la midkiihi inaan gebi ahaan la isku halayn karin hadalkaasi meel magaceeda la sheegay iyo meel aan la sheeginba in dadku heegan ahaadaan oo ay arrintaa xuquuqdooda ogaadaan
abukaata qalinle aad baad u mahadsan tahay barnaamijkii waktigiisii baanu gaarnayba aad baan kuugu mahadnaqaya aad iyo aad baa u mahadsan tahay walaal adiga iyo koox iyo maaragtay asxaabtaada ee c o a iyo dhegeystayaashuba waa hagaag dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan barnaamijka waxaa iigu marti ahaa oo aan u mahad celinayaa abukaate cabdiwaaxid sheekh cismaan qalinleh oo fadhigiisu uu yahay gobolka minnesora ee dalkan maraykanka barnaamijkana waxaannu ku qaadaa dhigaynay ololahan cusub ee ay ciidamada xuduudaha iyo weliba socdaalka ee dalkan maraykanka ay ku beegsanayaan dadka aan sharciga lahayn ee ku sugan waddankan maraykanka dhegaystayaashii qadka telefoonka kaga qayb qaatay iyagana waan u mahadnaqaynaa tan iyo kulanti dambe dhammaantiin waxaannu idin leennahay nabadgelyo